galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a waxayna idinkaga imaaneysaa washington waa galabnimo talaado ah bisha mey sanadka labadakunsaaaaana waa sadexlabaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix tobanki sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan ee idaacaddeenana waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelanay guddoomiyaha ganacsatada degmada buuhor
diyaaradaha waxaa la soo saaraa waxyaabaha la kaargoog waa la soo saaraa oo nooc walba leh cadcadaha kala duwan iyada oo garowe soo marta buuhor la fadhiisata mar cadaada soo fadhiisata mar beledweyne intaaba maaragtay ka soo qaada waxyaabaha kala duwan ee looga baahanya deegaanka oo kaargooga iyo rakaabkaba
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan biyola'aanta ma ka dhici kartaa soomaaliya isbeddelka cimilada aawadeed
magaalada baradweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale ayay udhaxaysaa magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah marka webigana meesha uu mataqaana inta badan ku nafiso markuu webigu dhul hoobada dhex marayo ama uu samaynayo waxa la yidhaahdo afka qalaad lagu yidhahdo mindrin wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa webigu
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo dadka degan caasimadda suudaan ayaa soo sheegaya dagaalo talaadada maanta ah iyo dhawaqa madaafiicda iyadoo la filaya in maanta ay noqoto maalintii ugu horreysay ee xabajoojin buuxda ay hirgasho muddo toddobaad ah ciidamada qalabka sida ee suudaan oo ay u hogaamiyo jenaraal cabdulfataax al burhaan iyo ciidamada gurmadka degdega ah ee u hogaamiyey jenaraal maxamed xamdaan dagaalo ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dagaalka gelinkii dambe ee isniinta iyadoo awood loo leeyahay in dib loo cusboonaysiiyey heshiiskan oo bilowgii ahaa toddoba maalmood dhowr xabad joojin oo hore ayaa burburtay iyadoo ay rabshaduhuna socdaan heshiiskii ugu dambeeyey ayaa waxa uu yimid intii lagu guda jira wadaxaajoodyada ka socda magaalada jidda ee dalka sacuudiga waxaana ku jira heshiiska samaynta kormeerayaal ka kooban saddex wakiil oo ka kala socda sacuudiga maraykanka iyo labada ciidan ee suudaan ergeyga ugu sarreeya qaramada midoobey ee suudaan folker bartes ayaa isniintii soo dhoweeyay xabajoojinta kulan ay golaha ammaanka ee qaramada midoobe yeesheen bertes ayaa sheegay in dagaalka oo socday shan toddobaad ay ku dhinteen in ka badan toddoba boqol oo qof oo ay ku jiraan boqol iyo sagaashan caruur ah lix kun oo qof oo kale ayaa ku dhaawacmay in ka badan hal milyan oo qofna waxay ku barakaceen gudaha dalkaasi halka laba boqol iyo konton kun oo qofna ay dalka ka qaxeen marka laga soo tago duqeymaha cirka iyo dagaalka ka socda caasimadda galbeedka daarfuur iyana waxaa ka jira inay dib uga soo cusboonaadeen colaado u dhexeeya beelo waaweyn bartes waxa uu sheegay inay jiraan calaamado abaabul qabiil oo ka jira gobolka koonfurta kordofaan iyo niilka buluuga ah madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa isniintii xaqiijiyey taageerada musharaxa kaalinta saddexaad ka galay doorashada taasoo qasabtay in wareeg labaad doorashada loo gudbo cododka aysan musharaxan oo ahaa in ka badan shan boqolkiiba oo uu helay sinaan ogan doorashadii afar iyo tobankii mey ayaa erdogan waxay u diiday guul toos ah markii ugu horreysay muddo labaatan sano ah oo xukunka hayay ogan ayaa jimcihii si kala goonigooni ah ula kulmay erdogan iyo hogaamiyaha mucaaradka kamaal kilidoroglu waxaa taageeraynaa musharaxa isbahaysiga shacabka rajab dayib erdogan wareega labaad ee doorashada ee sideed iyo labaatanka mey ayuu yiri ogan mar uu la hadlayay wariyayaasha wuxuuna hadalkan laga baahiyey telefishinada dalkaasi waxaan ku casuumayaa codbixiyayaashiina taageeray wareega koowaad inay taageeraan erdogan wareega labaad ayuu yiri ogan oo isku tusmeeya inuu taageero xoogan uu u yahay qarannimada turkishka ayaa dalbaday in dalka laga eriyo malaayiin muhaajiriin ah mowqif adagna laga istaago argagixisada oo uu ula jeedo kooxda kurdishka ah ee ka dagaalamaya xuduudda maamulka waqooyi galbeed ee baakistan ayaa sheegay maanta in kooxa dabley ah ay weerareen meel u dhow warshad soo saarta saliidda iyo gaaska ayna ku dileen ugu yaraan lix ilaalo ah tobneeya nin oo hubaysan ayaa weerarkan ku qaaday fariisin ciidamada ilaalada ka ah warshadda ay joogeen oo ku taala degmada hangu ee gobolka khaybar bakhtunquwa oo ku yaala xuduudda uu dalkaasi la wadaago afghanistan saraakiishu waxay sheegeen isku horimaadkan ay ku dhinteen afar xubnood oo ka tirsan ciidamo ilaalo ah iyo laba askari oo shirkado gaara iyana waardiyeynayay argagixisadu waxa ay qaateen hub iyo rasaas ay wateen ciidamada ammaanka ee la dilay ka hor inta aysan ka baxsan goobta ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo la hadlay v o a islamarkaana diiday in magaciisa la sheego ma jirto koox islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan dhimashada dhaliyey ee ka dhacay gobolka halkaasi oo xagjiriinta lala xiriirinayo kooxda taxriir daalibaan bakistan ama t t p ay si joogto ah uga fuliyaan weeraro ka dhana ciidamada ammaanka iyo xarumahooda kooxdan oo sidoo kale loo yaqaano daalibaanka baakistan ayaa maraykanku waxa uu aqoonsaday urur argagixiso oo caalami ah waxayna xoojiyeen muddaba weerarada ay ka geysanayaan baakistan waxaana la sheegay in laga soo abaabulayo ama ay iska soo abaabulaan goobo ay gabaad ka dhiganayaan oo ku yaala gudaha afghanistan tan iyo markii daalibaanku ay la wareegeen gacan ku haynta dalkaasi madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa maanta waxa uu sheegay inuu booqday ciidamadiisa ku sugan jiidda hore ee dagaalka iyadoo aan la tilmaamin meel gaara oo uu tegay zelenski ayaa soo geliyey bartiisa telegramka sawiro taxanaa oo ay ku wehliyaan saraakiil ka tirsan milatariga dalkaasi difaaceenna safka hore maanta waxaan halkan u joognaa inaan ugu hambalyayno dagaalyahanadeenna maalinta ciidamada badda ukrain ayuu yiri selaniski oo hadlayey madaxweyne volodimir selaniski ayaa markii uu kasoo laabtay booqasho dibadeed waxa uu booqday jiidda hore ee ciidamada qalabka sida ee ukrain ee ku yaala qadka difaaca gobolka donetski waxaana lagu yiri bayaan kasoo baxay madaxtooyada arintaasi hogaamiyaha ukrain ayaa dhowr jeer safaro ku tegay jiidda hore ee dagaalka tan iyo markii uu ruushku bilaabay duulaanka ka dhanka ah ukrain sanadkii hore toddobaadyadii lasoo dhaafana waxa uu safar ku maraayay selaniski caasimadaha wadamada yurub si loo xaqiijiyo ballanqaadyo cusub oo gargaar milatari ah iyo si loo sameeyo kiiska xulafada ay usoo dirayaan diyaarado dagaal oo horumarsan si ay u caawiyaan ciidamada ukrain ee uga hortagaan gardarada ruushka xogayaha ciidanka cirka maraykanka frank candel ayaa sheegay in ay qaadan doonto dhowr bilood ugu yaraan si go-aan looga gaaro in diyaaradaha maraykanku sameeyaan ee f la siiyo dalka ukrain halkaad nagala socotaana waa v o a washington hay-adda qaramada midoobe ee unisef ayaa sheegtay in in ka badan toddoba milyan oo caruura oo da-doodu ay ka yar tahay shanta sano weli ay nafaqadaro ku haysato guud ahaan ethoobiya kenya iyo soomaaliya unisef ayaa ku baaqday in la maalgashado nidaamka horumarineed ee waara oo adkaysi leh oo gobolka oo dhan ah si loo ilaaliyo caruurta iyo bulshada dhibaatooyinka mustaqbalkana looga dhowro war-saxaafadeedka yunisef waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan
hay-adda yunisef ayaa sheegtay in carruurta geeska afrika ay ku nool yihiin dhibaato baaxad leh oo aan hore loo arag oo ah gaajo barakac biyola'aan iyo amni darro in ka badan toddoba milyan oo carruur ah oo ay da'doodu ka yar tahay shan sano ayaa weli la ildaran nafaqo xumo waxayna u baahan yihiin taageero nafaqo oo deg deg ah in ku dhow laba milyan oo carruur ahna waxay halis ugu jiraan in ay u dhintaan nafaqo xumo ba'an iyada oo gobolku uu ka soo baxay abaartii ugu xumayd muddo afartan sano ah ayaa bulshada tabaalaysan waxa ay waayeen xoolo dalagyo iyo dhammaan maciishadii saddexdii sano ee lasoo dhaafay oo aan roobabku di'in roobabku inkastoo yaraayeen haddana waxa ay sababeen daadad maadaama dhulka oomanaha ah aanu awoodin inuu nuugo biyo aad u badan taasoo keentay in ay dadku sii barakacaan islamarkaana ay kordhaan khatarta cudurro ba'an xoolola'aan burburka dalagyada beeraha yunisef ayaa sheegtay in soomaaliya roobabka ka da'ay ay sababeen daadad soo rogmaday oo waxyeello u geystay guryo dhulbeereed iyo waddooyin sidoo kale waxa ay qaadeen xoolihii oo sababay inay xirmaan goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka qiyaastii ugu horreysay ayaa tilmaamaysa in daadadka iyo fatahaadda webiyada ee soomaaliya oo dhan ay saameeyeen ugu yaraan afar boqol iyo lixdan kun oo qof kuwaasoo ku dhowaad laba boqol iyo sagaal iyo toban kun oo ka mid ah ay ku barakaceen amaba ka barakaceen guryahoodii daadadka ayaa sidoo kale sababay burbur iyo barakac baahsan oo ka dhacay gobollo badan oo ka tirsan etoobiya daadadku waxay sii xoojiyeen dhuglaanshaha dadka ay awalba sida aadka ah u saamaysay abaartu iyada oo meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaaduhu iyo abaaruhu ay isu soo tarayaan oo ay u badanayaan daadadka ayaa sidoo kale ka sii daray khataro caafimaad oo uu ka mid yahay daacuunka cudurka daacuunka ee hadda dilaacay ayaa ka mid ah cuduradii ugu dheeraa ee abid ka dhacay dalka etoobiya war-saxaafadeedka yunisef ayaa lagu sheegay in guud ahaan gobolka geeska afrika saddex iyo labaatan milyan oo qof ay wajahayaan xaalad cuntiyari ah oo aad u daran oo ka jirta waddamada etoobiya kenya iyo soomaaliya tirada carruurta ay hayso nafaqoxumada ba'an saddexdii bilood ee u horreeyey sannadkan ayaa weli ah mid aad uga badan tii sannadkii hore waxayna u badan tahay in ay sii ahaan doonto tiro aad u badan muddo dheer marka laga soo tego baahiyaha nafaqaynta cimilada aadka u daran amni darrada iyo gabaabsiga ayaa sidoo kale cawaaqib xun ku yeeshay haweenka iyo carruurta taasoo uga sii daraysa khatarta rabshadaha ku salaysan jinsiga dhigmiirashada iyo kufsiga cudurro waaweyn oo ay ka mid yihiin daacuunka jadeecada duumada iyo cudurro kale ayaa ka socda guud ahaan gobolka waxaana uga sii daray xaaladda cimilada oo aad u daran iyo nidaamyada caafimaadka oo jilicsan qiimaha cunnada ayaa weli ah mid aad u sarreeya suuqyada maxalliga ah taasoo culays ku haysa carruurta iyo qoysaska xiisadda cimiladu waxay sii kordhinaysaa xaaladaasi oo sii darnaata waxaana war-saxaafadeedka yunisef lagu sheegay in sanadkan yunisef ay codsanayso milyan oo dolar si ay taageero nafbadbaadin ah u siiso milyan oo qof oo ay ku jiraan milyan oo caruur ah oo ku nool wadamada etoobiya kenya iyo soomaaliya
mahadsaned xuseen bare aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay milatariga maraykankana waxay xaqiijiyeen in duqeyn cusub ay geysteen oo ay ka geysteen koonfurta soomaaliya warkan waxaa markii sii hore shalay baahisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan
howlgalka milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa xaqiijiya duqayn in laga geystay magaalada jiliib labaatankii bishan mey oo ku beegnayd sabtidii howlgalka africom ayaa sheegay in howlgalkan iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya africom ma aanay sheegin haddii uu jiro shakhsi gaar oo la bartilmaameedsaday oo ka tirsan ururka al-shabaab africom waxa ay sheegtay inaan dad rayida waxba ka soo gaadhin duqayntan howlgalkan ayaa imanaya iyadoo agaasimaha hay-adda sirdoonka soomaaliya mahad salaad iyo weli wafdi u hogaaminayo ay booqasho ku joogaan dalkan maraykanka mahad salaad iyo weli wafdigiisa ayaa muddo toddobaad oo ay joogeen dalkan maraykanka kulamo la yeeshay madaxda wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo weliba kuwa hay-adaha c i a iyo f b i sarkaala codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa u sheegay idaacadda v o a in labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga amniga iyo weliba la dagaalanka argagixisada ee labada waddan duqayntan maraykanka ayaa sida oo kale imanaysa iyada oo shalay ururka al-shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda qarax lala beegsaday ciidamada dowladda ee sugaya amniga magaalada muqdisho qaraxa oo ka dhacay degmada daynil ayaa waxaa ku dhintay afar askari sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladdu mas-uuliyiinta dowladda ayaa sida oo kale xaqiijiyey inay ka go'an tahay bilaabista wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka al-shabaab
cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista haaruun macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
soomaaliya waxaa isbedbeddelaya abaaro iyo barakac fatahaado iyo barakac fatahaadaha iyo barakacyadii u dambeeyey waxay ka dhaceen magaalada beledweyne oo astaan u noqotay masiibadan dabiiciga ah ee soo noqnoqotay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo faw waxay sheegtay in fatahaadaha beledweyne oo bilowda horraantii mey ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin laba boqol oo kun oo qof halka boqolkiiba toddobaatan iyo sagaalna ay magaalada biyo galeen waxaan markhaati ka nahay fatahaadii ugu xumayd ee webiga shabeelle soddonkii sane ee lasoo dhaafay xaaladda qoysas badan oo barakacayna aad bay u cakirantaha xilligan ayuu yidhi ezana kasa madaxa hay-adda faw ee soomaaliya horey ayaa dhibaatada fatahaadda ugu dhufatay magaalada beledweyne sannado kala duwan dadka magaalada oo ay hogaaminayaan hogaamiyaasha bulshada adeegsanayana gacan ay ka heleen sokeeye iyo shisheeyaba ayaa isku dayay hadda ka hor inay ka gaashaantaan daadadkan dadaaladii hore iyo sababta ay xal ugu noqon waayeen fatahaadda mar kale soo rogaal celisay waxaa galka baarista uga warramay xaaji cismaan dhagax oo haruur guddoomiyaha guddiga fatahaadaha ee magaalada beledweyne dadaaladii hore waxay ahaayeen magaalada beledweyne ilaa toddobaatan sano muddo ku dhow ayay biyuhu gelayeen dadkeedana cid wax u qabata maanaan arag annaga ganacsatadeenna ayaa shirnay dadkeenna sideen wax ugu qaban karnaa ayaan nidhi markii aan fadhi samaynay guddiyaa la magacaabay ilaa toddoba-iyo labaatan qof ah ilaa saddex sano muddo laga joogo ilaa afar sano ka hor ilaa guddigaasi waxay isu istaageen dhaqaalo uruurin dhaqaalaha koowaad waxaan uruursannay boqol iyo soddon kun oo doolar jaamacadaha muqdishona waxaa naga soo gaaray lacag inoo uruuriyeen oo soddon iyo sideed kun oo dollara dowladda federaalkana waxaa naga soo gaaray shan boqol iyo afartan kun dowladda jabuutina waxay ugu deeqeen halkan lix boqol oo kun afar boqolna waxa weeye lacagihii somalilan ay nagu wareejiyeen lacagtana soo gashay annaga horta guddi ahaan waa intaas tuutalkeeda markaan isku daro waa milyan iyo toddoba boqol iyo sideed kun markii la isku daro waa milyan iyo toddoba boqol iyo sideed kun oo dollar marka milyan iyo toddoba boqoloo kun waxay qaban karta waa garan kartaa dadaalkii aan u istaagna waxaan qabannay kalnaallo waaweyn injineeraan u yeeranay waxaan ku qabannay kanaalka labaatan kilomitr dhanka waqooyi ka jira oo la yidhaahdo qooqane hilakilya oo lix kilomitr jirta waxaan dhignay kanaal weyn webiga dhinacyadiisana aad baa loo dhisay dhinaca galbeedka iyo barigaba kanaalka la yidhaha waraaboolana waxbaan ka qabanay oo biyaha si uu u saaro dhinaca galbeedka lamangalaay ka saara intaas markaan ku guulaysana waxaa laga shaqeeyey lixdan iyo afar goobood ayay guddigu ka shaqeeyeen hantidana soo gashana intaas ayay ahayd dadaalada koowaad halkaas ayaan maaragta wax hore dhiig joojinay ahaayeen halkaasaan wax ka qabanay ilaa muddo saddex sanaana magaalada biyaha fatahaadu way imaanayeen lagamana qaxin waana lagu guulaystay laakiin hadda sanadkan waxay biyuhu markay yimaadeen waxay soo gaareen biyo aad u fara badan ayaa yimid oo dhanka etoobiya buuraha ay soo rogeen ilaa bishii abril ayaa laga barakici lahaa saddex bilood ka hor ayaa magaalada laga barakici lahaa halkaasna waxay biyihii ay qabteen lagu guulaystay magaalada ilaa rabadaankii dadku uu guryahood ku soomay oo nabad uu ku joogay biyo ka baaxad weyn ayaa yimid oo buundooyinka dul maray sida aad aragteenba marka biyaha la cuburiyana meelay jabsanayaan meelahaas ayaa dhibku ka yimid haddana waxaad moodaa inay toban cisho keliya ay ku qaadatay haddana naqod ayaa bilowda dadku inay guryahooda kusoo noqonayaan anigaba hadda dadka baxan ku mid ahaayo maantan gurigaygan kuso xafiiskayga aad ugu waraysanaysaa marka wixii ku qaadan jira saddex bilood toban cishay ku qaateen in la sii wada ayaynu u baahan tahay xaaji cismaan dhagaxoo waxa uu sheegay in inkastoo fatahaaduhu ka xoog badan yihiin kuwii la arki jiray sannadihii hore haddana khasaaruhu inuusan u buurnayn sidii hore loo arki jiray axmed maxamed xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxa uu qirayaa in wasaaraddu tan iyo bishii maarso ay ka warhaysay roobabka xooggan ee ka daaya etoobiya hase yeeshee su-aashu waxay tahay maxaa tallaabo ah ee ay dowladdu qaaday haddii ay sii ogeyd dhibaatadan fatahaadda bishii maarso oo xilligii guga ah oo annaga xilli roobaadka uu noo bilowdo abril laakiin etoobiya uu bilowdo bisha maarso especially dhankan buurahan ee sare etoobiya waxaanu si joogtaa ula soconnay roobabka ka daaya etoobiya waxaanu la soconnay socodka webiga iyo inta biyo uu siday magaalooyinka sida imey goday ilaa xuduud biyaha kasoo gudbiyey khatartu waxay soo bilaabatay bartamihii maarso waxaanu leenahay annaga system aanu maaragtaqaanaa kula soconnay xaaladaas infrastructuradeena jiray waxay lagu aas-aasay fatahaadii labada kun iyo sagaal iyo tobankii dhacday intooda badanna waxay dikiska aan samaynay waxay ahaayeen waxay ahayn khatartii fatahaadii cashiran ka baranay bay ahaayeen marka modelkii annaga aan samaynay waxaa noo soo baxday webiga socodkiisu markuu yahay toddoba boqol oo mitir cubic elbriksigiiba inaysan wax badan oo khatara hadda nagu geysan karin bishii abril waxaa xusid mudan webigu inuu buuxay completely bishii abril wax khatara maysan jirin waxaa la furay kanaalkii waraabaale oo labada kun iyo labaatan iyo kowdii la dayaac tiray biyihii webiga ayaa lagu neefinayay meelihii kale oo khatar tahayna way yarayeen nasiib darro waxay tahay wixii ka dambeeyey bishii dabayaaqadii bishii abril roobabkii aadka u xooganaa oo ka da-ayay etoobiya waxaa soo gaaray shantii may xuduudda soomaaliya biyo cadadkoodu aan horey loo arag muddo boqol sano ah biyahaasina waxay ahaayeen biyo levelkooda iyo socodkii ku socdeen aan la qiyaasi karin infrastructurekii la sameeyey iyo meelihii khatarta fatahaada mataqaana looga yaraynayna ma ahayn ma ahayn wax mataqaanaa biyo ay celin kara maysan waa adiga haddaad aragteen xilli social media buundooyinkii magaalada ku yaala sida liiqliiqato biyihii way dul mareen labada kun iyo sagaal iyo tobankii november fatahaadii ka dhacaysay badweynana ma aysan jirin mataqaana fatahaadu khatar intaas leeg maysan lahayn marka infrastructuradii la sameeyey ee dactirkan ku sameynay iyo biyaha na soo gaaray oo cadadkoodu ay ka badnaayeen kun mitir cubic bar second ayaa ahayn wax isku dhigma aysan ahayn waana sababta ay magaalada uga fatahday waxaa kale oo xusid mudan haarunow dhismayaal loogu talagalay fatahaada khatarteeda lagu yareeyo oo ah oo maaragtay oo laga sameeyey meel la yidhaahdo helikiliyo ayaa waxay celiyeen biyihii farada badnaa oo hareer socday webiga shabeelle biyahaasoo ah biyo ishaystay boqol kilomitir oo iskuweer oo beledweyne ilaa xuduud etoobiya ku tahan biyo ishaystay biyahaas magaalada ma soo gaarin hadday soo gaari lahaayeenna khatartii hadda jirta intaas way ka mataqaanaa baaxadweynaan lahayd axmed maxamed xasan agaasimaha waaxda saadaasha ee kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay si aad ah ugu nugushahay daadadka marka loo eego magaalooyinka kale ee soomaaliya goobta ay dhacdo darteed magaalada beledweyne waa magaalo u dhaxaysa dhul sare oo buurale buurale ayay u dhaxaysaa magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah marka webigana meesha uu mataqaanaa inta badan ku nafiso markuu webigu dhul hoobad ah dhex marayo ama uu samaynayo waxaa la yidhaahdo afka qalaad lagu yidhahdo mindrin wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa webiga oo webigu markuu qalqaloocanayo xilliga uu buuxo wuxuu sameeyaa nafis ayuu sameeyaa ama wuxuu sameeyaa waxa la yidhahdo mataqaanaa expression ayuu sameeyaa magaaladana waxay kor degan tahay webiga hareerihiisii oo banki riverka ayay kor degan tahay guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan webigo dhan waa urbanizing marka annaga markaan ka fiirino dhanka biyaha ah webigu marka uu sameeyo waxa la yidhaha xubdhacsi ama webiga uu buuxo ama xilli rabaad ay tahay waxaa khasaba inuu webigu expansion uu sameeyo taas marka falaal lama dhaho waa macnaha expansion ayuu samaynaya marka magaaladii oo ku heraarsan webiga ayaa ah sababta ugu farada badan oo xilli rabaadka ah oo webigana khasab tahay inuu sameeyo
madaxda beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo khubarada cimilada adduunka waxay shirarka caalamiga ah ka sheegeen in soomaaliya ay dhibano u tahay isbeddelka cimilada dunida inkastoo haddana aanu jirin door ay soomaaliya ku leedahay waxyaabaha sii kululaynaya hawada halis miyaa jirta in biyaba laga waayo goortay doonta ahaatee soomaaliya
arrintaasi waa arrin horta u baane cilmibaaris dheer u baahan laakiin aniga maadaama laigu tiriyo dadka uga aqoonta roon dhinaca arrimaha biyaha soomaaliya waxay wajahaysaa biyo la-aan aad u adag oo runtii dhalin kara in nolosheenna iyo dhaqaalaheennu macnaha maxaa la dhahaa uu gaari waayo meesha la rabi waayo annagu dhaqaalaheennu wuxuu ku salaysan yahay xoolo iyo beer xoolo iyo beerna waxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin marka waxyaabaha biyaha yaraynaya ayagoo marka hore ay yaraayeen waxaa ka mid ah haaruunow kow isbeddelka cimilada oo yareeyey roobabkii loo baahnaa ama lama la heli jiray labo tirada dadka soomaaliya oo aad u korortay iyo weliba tirada dadka tirada xoolahana aad u korortay saddex xaaluf aad u badan oo ka dhacay dhulkii miyiga ahaa oo macnaha run ahaantii deegaanku uu aad u xaalufay afar dhaqaalo biyo la geliyo oo aad u badana loo baahan yahay oo balaayiin dollar ah taasna ma hayno iyo iyada oo mataqaanaa nidaamkeena dawliga inkastuu soo qabsanayo haddana uu weli yahay mid mataqaanaa daciif ah oo aanan macnaha maxay ahayd mashaakilaadkaasi macnaha biyo la-aanta ka dhalanaysa aan xamili karin sidaad la socoto biyo la-aantu waxa ay xitaa noqotay qodob macnaha amniga iyo nabadgelyada maxaa la dhahaa saameeya ayay noqotay oona dhaliya khilaafaad iyo iska hor imaad bulshooyinka dhexdooda ah marka runtii biir la-aanta soomaaliya dalka soomaaliya waxay ka mid tahay qodobada ugu daran ee saameynta culus ku leh nolosha dadka soomaaliyeed iyo horumarkoodaba waaya su-aalo muddo lays weydiin jiray ayaa jiray oo ahaa haddii isticmaalka biyaha ee etoobiya uu bato ee arrintaas sidaa u saameyn karto soomaaliya cabsidaas halkay ku dambeysay
horta dunida wadamada biyuhu wadaagaan kuwa upstreamka iyo kuwa downstreamka mashaakilkaas waa mid weligeed adduunyada jiray jiri doonana haddana jira haddii marka maadaama soomaaliya labada webi jubba iyo shabeelle oo ah laba webi oo aan la wadaagno wadamada dariska ah khaasatan dalka etoobiya haddii marka inkastoo biyaha webigadaasi ay yihiin biyo caalami ah oo dalalkaasi wadaagaan haddana biyaha dhinaca kore ka imaanaya haddii isticmaalkooda la badiyo inkastoo marka horeba webiyadaasi biyahooda iska yaraa haddana haddii isticmaalka la kordhiyo waxaa markaasi yaraanaya macnaha kuwa biyaha soo gaarayo dalka macnaha qaybaha hoose ee webigaasi ee dalka soomaaliya marka mashaakilkaasi waa macnaha maxaa la dhahaa mid mar walba dhacayo haddii aysan jirin macnaha wada shaqayn iyo heshiis aysan jirin laakiin hadda mashaakilkaasi hadda macnaha maxaa la dhahaa mid si weyn loo hadal haya ma aha oo oo macnaha maxay ahayd ama saaxadda saara ma aha laakiin waa mid manaqaana maxaa la dhahaa jiri karo inuu marka oo la gaaro in mataqaana maxaa la dhahaa khaasatan xiliyada ay abaaruhu jiraan la arko oo dad fara badan oo soomaali isweydiiyaan in dhinaca kale ay biyo yaalaan laakiin hadda waxaas oo idil waxaa isku fuuqsaday isbeddelka cimilada oo ka dhigay xitaa wadanadii kore ee sida etoobiya hadda annaga noo tahay oo kale ayaga lafacaankooda ay biyuhu waayaan hay-adaha gargaarka qaramada midoobe ee yunisef ee ka shaqaysa waxbarashada caruurta iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee faw ayaa dhowaan sheegay inay isfaham ka gaareen sidii loo horumarin lahaa in dadka ku nool miyiga ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan dadka miyiga ku nool waa kuwa ugu nugul abaaraha iyo biyo la-aanta maxamed nuur rooble oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw kala shaqeeya mashaariicda horumarka iyo adkaysiga aafooyinka ayaa galka baarista uga waramay sida uu mashruucani u hirgeli karo mashruucani horta xooga waxaa la saari doonaa waxaa meesha ku jirta ereyga rural communities ama bulshada reer miyiga ama reer guuraaga ah fao waxay ka shaqaysaa deegaano badan oo dalka ka tirsan mar kastaba meelaha aan tagno iyo waxaan qabanno waxaa lagu saleeyaa kow horta baahi inay ka jirto deegaankii marka labaadna in deegaanka uu yahay meel runtii la gaari karo oo dadkiina wax loo qaban karo iyadoo la eegayo xaaladihii amni ee dalka ka jira marka saddexaadna in maaragtay talada la raaco talada dowladda markasta waxaan la shaqeynaa wasaaradihii dowladda ee mashaariicdan ay khuseeyaan marka taladaasaa la raacaa unicefna waa lamid marka labada hay-adoodba waxaa u dhaxaysa wasaaradii biyaha eeee dalka ka jirtay marka waxaa caddaatay in labada hay-adood ay runtii haddii ay macluumaadka ay wadaagayaan iyo maaragtay midba dhinaca ay u shaqayso haddii la isku soo duwo oo qaab wada jir a loo wajaho deegaanada dalka baahidu ay ka jirto arrimaha biyaa in wax laga xallin karo marka qaabkaas ayay ku timid fikraddu sidaana ayaan ayuu hadda qorshahu yahay oo waa tii maalinka dhaweyd labada mas-uul ee hay-adahaas u kala sarreeya ay u kala saxiixeen magaalada muqdisho loogu saxiixay heshiiskaas hordhaca ah marka maxaa la qabanayaa haddaad ii sheegto tallaabooyinka saxda ee la qabanayo maxaa dhacaya okay tallaabooyinka saxda ee la qabanayo waxay tahay kow hay-adda fao iyadu waxay xooga saaraysaa adeegyadii biyaha ee loogu baahnaa ee xooluhu ay u baahnaayeen duniyada u baahnaayeen soomaaliyana waa dareemaysaa bulshadu inta ugu badan waa xoolo dhaqato waxaana lagu tiirsan yahay nolosha dadku ay ku tiirsan tahay xoolahaas noolaa lagu tiirsan yahay sida deegaanadan kale east africanka kale oo kale maahan urbanizationku aada uma badna macnaha magaalooyinka aada looma soo galin weli deegaanadii baadii bay dadku ku sugan yihiin oo xoolihii baa jooga marka fao waxay xooga saaraysaa in xoolahaas loo helo biyo taas oo yacnaha lagu xallin karo in in la sameeyo ceelal la sameeyo warooyin waaweyn loo sameeyo xooluhii maaragta xilliyada abaaraha ay ay ka cabaan ee biyo ka heli karaan meelaha marka hay-addani ay dhex gasho oo xoolihii biyahooda wax looga samaynayana la socoto hay-addii kale ee bini aadanka biyaha nadiifta ee bini aadanka dadka siinaysana ay la socoto taas marka waxay ka dhigaysaa in labada dhinacba la wajahay xoolihiina baahidooda la daboolay baahiyihii dadkana la daboolay meesha warka laga sameeyey in loo sameeyo meel biyo nadiifa qasabado ay dadkii ka cabaan biyihii maaragtay xoolihii iyo dadku ay hal meel ka wada cabi lahaayeenna la kala duwo oo loo saaro water systems loo sameeyo hagaajisan qaar ku shaqeeya motooro ama qaar ku shaqeeya solar system waxaa la yidhahda ama awoodda tamarta cadceedda laga dhaliyo qaabkaa biyuhu ay dadku u heli karaan marka qaabkaas ayaa la rabaa in loo wajaho labada haydoodna ay si wada jira uga wada shaqeeyaan fatahaadaha ka hor waxaa soomaaliya isku xigxigsaday abaaro iyo biyola-aan soo socday sannado badan axmed maxamed xasan agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha biyaha soomaaliya ku jira ma ku filaya dadka soomaalida intuu leegyahay sidee loo qiyaasaa biyaha ku jira soomaaliya soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa dhul oomana ah ama oomana weeka ah soomaalidu waa roobkooda ka da-a gobolka soomaali gobolada soomaaliya waxaa la yidhaahdaa celcelis ahaan wuxuu ka yaryahay saddex boqol oo milimitir ayuu ka yaryahay goboladuna waa kala duwan yihiin gobolada qaar waxay helaan shan boqol ilaa toddoba boqol oo milimitir roob ka badan sida gobolada waqooyi gobolada koonfur bari koonfur galbeed soomaaliya gobolada khaasatan waqooyi barina waa sidoo kale laakiin gobolada qaar oo kale oo badda cas oo sida berbera ilaa boosaaso waxaad moodaa inay sanadka helaan roob ka yar konton mitir marka soomaaliya waa dhul kala duduwan waa dhul qaarkoodna ay yihiin dhul biyuhu ay ku filan yihiin qaarna ha mudinis biyaha ku filneen marka tootalka biyaha soomaaliya inta badan biyaha boqolkiiba konton wax ka badan waxay ku xiran yihiin dhulka sare ee etoobiya hadday tahay webiyada hadday tahay biyaha dhulka hoostiisa ku jira ground waterka iyo sidoo kale waadiyada mataqaana kasoo gudba etoobiya dhulka soomaaliya gudaha biyaha soomaaliya ay haysato iyo markaad isku fiirisid roobka waxaad moodaa inuusan roobku inuu aada ugu yaryahay marka markii loo fiirsho scientifically soomaaliya populationkeedu aad buu u yaryahay biyaha ay haysatana waxay daraasooyinka hadda aanu samaynayna muujinayaan waddanku inuu haysto biyo aad ugu filan marka biyahaas aada leedahay wuu ku filan yahay waddanka biyo hadda dabcan lasoo saara maaha sababtoo ah abaaro ayaa dhacaya sanad walba sanado isku wada xiga ayay abaaruhu socdeen hadda shantii sane lasoo dhaafay roob madiin dadkuna way qaxayeen biyo la-aantuna cirka ayay isku shareertay marka biyahan goorma lasoo saaraya awood intee leeg uba baahantah in lasoo saaro goorma ayay abaaruhu dhammaanayaan abaaruhu waa su-aal meelo badan laysaga weydiin karo waddanka naga sidaad ogsoon tahay burbur mataqaanaa baan kasoo kabshay burbur baan ku jirnay abaaraha laftirkeeda su-aalo badan baa la iska weydiinaya abaarta keliya soomaliya kama dhacdo wadamada geeska afrika o dhan way ka dhacdaa laakiin sababaha annagaan ugu nugulnahay waa waa waa su-aalo badan soddonkii sano ugu dambeeyey waxaa aad u yaraa maalgelinta aanu ku sameynaynay biyaha aad u yarnaayo soomaaliya xillina waa xilli burbur ay ku jireen mataqaanaa hay-adaha dowladdu aysan xilli aysan shaqayn xillina waa xilli aanu dowladdii ay jirtay soo kabsh soo kabshaan ku jirnay marka waddan waad qiyaasi kartaa soddon sano aanan si sax ah looga shaqay in mataqaanaa horumarinta biyaha oogada sare biyaha mataqaanaa dooxooyinka ama biya soo saaritaanka biyaha dhulka hoostiisa ku jira marka waddankaasi way adag tahay inuu u adkaysto laba sano inuu roob la waayo aad bay ugu adag tahay laakiin wadamo fara badan oo hadda ama ha aadaan koonfur africa ama ha aadaan wadamadan galbeedka africa waxaad moodaa inuu adkaysan karaan waa sababta marka aanu runtii juhdi badan u gelinay sanadihii ugu dambeeyey xaggee biyaha kaga faa'idaysan karnaa xaggee noogu dhow xaggee bulshada soomaaliyeed ee muddo fog ay biyaha kaga faa'idaysan karaan marka biyaha dhulka hoostiisa ku jira ah oo soomaaliya annaga keliya ma ahan wadamo badan oo xataa etoobiya ayaa ka mid ah ahmiyadaha meelaha hadda ay siinayaan biyaha dhiib garoonwadka dhulka hoostiisa ku jira annaga hadda waxaanu samaynay daraasadii daraasadii waxay hadda xogteedu soo gabagaboobaysaa bishan juun dabayaaqadeeda markaas ayaa waxaa ah meelaha aynu ahamiyadda siin doono inaynu u helno dhaqaale dhaqaalo weliba aan u baahnay dhaqaale muddo fog ah si mataqaanaa ceelashaas loo qodo marka hadda ayaanu ka shaqaynaynaa sidii wax soo saarka biyahaasi aan ugu gudagelin lahayn khubarada wasaaradda tamarta iyo biyaha ee soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in wadarta guud ee biyaha soomaaliya ay hesho oo isugu jira biyaha roobka iyo kan dhulka hoostiisa ku jira ay sannadkii dhan yihiin toddoba dhibic siddeed cubi kilomitris halka biyaha uga soo gudba xuduudda hadday yihiin webiyada iyo sidoo kale lakabyada hoose ee biyaha dhulka hoostiisana ay yihiin siddeed dhibic laba cubi kilomitris sannadkii khubarada wasaaradda tamarta iyo biyuhu waxay intaas ku dareen in biyaha soomaaliya badankiisa aan sannadkii laga faa'iidaysan waxaana lagu qiyaasay in biyaha laga manaafacadsado sannadkii ay yihiin saddex dhibic saddex kiyubi kilomitir qiyaastaasi oo u dhiganta in ka yar kalabar biyaha roobka iyo biyaha ku jira dhulka hoostiisa abaartii xoogganayd ee ku dhufatay soomaaliya intii u dhaxaysay sannadihii labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo labiyo labaatanka waxay saamayn ku yeelatay ilaha biyaha ee waddanka ka jira khubaradu waxay sheegeen boqolkiiba lixdan kaabayaasha biyaha ee hadda jira inay u baahan yihiin dayacatir ballaaran ama in la beddelo miyi iyo magaalaba si loo buuxiyo baahida jirta barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo barnaamijka ururintiisa igala qayb galay inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgeliyo
barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf waanu intaasi ku dhaafno markana magaalada bohodle waxaa la sheegayaa inuu ka socdo ganacsi xoogan oo ku xiran deegaano kala duwan oo dalka ah iyo gobolka ismaamulka soomaalida ethoobiya waryaheena cabdikariin olol ayaa sida uu ganacsigaasi u socdo waxa uu ka wareystay gudoomiyaha ganacsatada degmada buuhodle mukhtaar cabdulaahi cowl wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa ganacsiga magaalada iyo sida uu hadda u socdo
haddii aan ka warbixiyo ganacsiga buuhoodle ama gobolka cayn sanadihii ugu dambeeyey ama sanadihii horeba in dhoweyd waxaa weye ganacsiga wuxuu u kacayay kor ganacsiga qaybihiisa kala duwan ganacsiga yaryar iyo ganacsiga waaweynaba way ka jiraan waxaa ka jira kambaniyo fara badan oo soo dejiya badeecadaha qaybaheeda kala duwan marka kambaniyadaas ilaa boqol kambani way gaadhaan
bal mukhtaar waxaad iga warantaa qeybaha kala duwan ee ganacsatada heerarka ay degmada buuhoodle ay ka kooban yihiin maadaama aad tahay guddoomiyaha ganacsatada degmadani
ganacsiga buuhoodle haddii aan ku kala qaado horta guud ahaan ganacsigu aad iyo aad buu u socdaa waana deegaan ku xidran deegaamo fara badan sida maaragtay kelilka shanaad ee etoobiya oo kale ilaa gobolka doollo iyo inta ka shaysa iyo degmooyinkiisa ku xidhan maalintii buuhoodle waxaa soo gala gaadiid aad fara badan oo uga baxa qeybaha jihooyinka kala duwan sida maaragtay koonfurta oo dhinaca kililka shanaad oo ilaa gobolka doollo dhowr boqoloo gaari ayaa uga baxa oo maalinta soo gala oo u qaada safaro uga qaado xarumahan kambaniyada waaweyn buuhoodle ka qaada sida xaggan maaragtay inaga xigta dhinaca burco tuulooyinka aagan ku xeeran iyagana w baabuurta way u baxdaa xaggan maaragtay bariga iyagana way u baxaan jihooyinka oo dhan marka ganacsiga buuhoodlena waa qeybo kala duwan wuxuu u kala baxaa sida maaragtay ganacsiga waaweyne kambaniyada ganacsigan maxay ahayday carwooyinka kuwa qudaarta bal waxaad iga warantaa isbedelka tobankii sane ugu dambeeyey waxaa la sheegay in ganacsiga buuhoodle waxyaabo badan ay kusoo kordheen bal intaad ganacsiga kusoo jirtay maadaama aad ahayd ganacsatadii ugu horreysay ee xarumaha ganacsiga ka hirgeliya maxaa iska bedelay baa loodhan karaya
waxaa iska bedelay sideedaba soomaaliya sidii burburkii waxay korkaca iyo samaysay ganacsiga dhismayaasha ama maxaaday horumarka magaalooyinka wixii labadii kun ka dambeeyey xilligaas buu ganacsiga buuhoodle anaqaadka iyo horsocodka sameeyey xawliga wuxuu bilaabay ilaa labada kun iyo tobankii iyada oo loo sameeyey magaalada laamiyo iyo wadooyin inkastoo ay u baahan tahay haddana marka waxaa la sameeyey baqaaro waaweyn iyo hoolseelaro sidaas buu ganacsigu kor ugu kaca
ku xidhnaanshaha adeega deegaanada kala duwan koror intee leeg buu ka qaatay in ganacsigu kobac fiican ka sameeyo degmada buuhoodle wax weyn buu ka qaatay waayo haddii ay tahay meeshu gobol ama meel maxay hayday
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ganacsatada buuhoodle mukhtaar cabdulaahi cowl oo u waramayey waryaheena cabdikariin olol markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo haya
golainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka magaalada hiroshima ee dalka jabaan waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii waddammada g toddobo kaasoo lagaga hadlay qodobo ay ku jireen dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain sidii loola dhaqmi lahaa dalka shiinaha iyo isbeddelka cimilada inta haddaba aynaan u gelin faahfaahinta qodobadan aynu marka hore eegno taariikhda ururkan iyo goortii la aasaasay waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka maxamed waa mahadsan tahay ururkan waxaa la asaasay kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ayaa la asaasay berigaas waxaa ku waxaa lagu asaasay lix lix wadan oo ay ka mid yihiin afar wadan oo ku taala yurub oo ay ka mid tahay u k france germany iyo talyaaniga waxaa soo raaca maraykanka iyo maraykanka iyo jaban marka markii dambe waxaa soo galay canada oo toddoba ku noqotay waa urur loo asaasay in markaas lagu sheekaysto fikirka adduunyada iyo markaas waxyaalaha taagan adduunka lagaga sheekaysto sida ama noqoto dhaqaalaha ama ha noqoto amniga ama ha noqoto maxaa la dhahaa dhanka cimilada isbebedelayso ama ha noqoto waxyaalaha markaas gobolada ka dhaco khilaaf waaweyn sida hadda kan yurub ka taagan oo kale ukraine iyo russia u dhexeeya marka waa fig waa urur ku salaysan in waxa markaas taagan looga hadlo looga sheekaysto waana waxaana ku midoobay toddobadaas wadan toddobadaas wadan oo iyagu dhaqaalahoodu adduunyada saameyn xoog le kuleh dhanka dhaqaalaha waxay soo saaraan barigii hore wuxuu ahaan jiray boqolkiiba toddobaatan iyo shan sideetameeyadii laakiin hadda xooga xumaysan ay hoos u dhaceen oo boqolkiiba afartan iyo afar waa ay dhaqaala ahaan hadeertaan laakiin weli boqolkiiba afartan iyo afar toddoba wadan oo adduunyada ka mid a dadkoodana uu ka yaryahay boqolkiiba toban waa waa waa waa waa waa dhaqaale aada u xoog badan markaad fiiriso waan gartay ruushka ayaa mar ka mid noqday ruushka markii uu burburay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii midowgii sovieti ayaa waxaa lagu marti qaaday boris yeltsin oo markaas madaxweyne ka ahay ruushka si bal uu arko ururkan oo yani si mart oo lagu marti qaaday kadib berigii dambe oo clinton oo madaxweynaha ka ahay waddankan maraykanka ayaa laisku taxluujiyey in lagu soo daro ruushka waxaana lagu soo daray sagaashan iyo sideedii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii iyadoo markaas loo arkaya galbeedka iyo bariga bal inay wada shaqayn karaan oo markaas russia la rabay in bal xoogaa la furfuro oo ay kusoo biirto waddamadan aan ka hadlayno oo yani g sevenka ah oo waddamo dimuqraadiga only inay wax soo saaraan bes maaha laakiin waddamo dimuqraadiga nidaamkooda iyo maamuladooda aad ugu sarreeya markaad fiiriso waddamada aan dimuqraadiga ahayn marka taas ayaa loo arkay galbeedka iyo barigii bal inay wada shaqayn karaan calaamad ah markii dambe labadii kun toban iyo afarta ayaa ruushka laga saaray iyadoo markaas ruushia ay ku xadgudubtay dhul ay leedahay ukraine oo ay qalad ahayd marka ururkan waa looga digay ruushina maysan dhegaysan ururka marka saasaa looga saaray labadii kun toban iyo afartii markay weerartay qayb ka mid ah dhulka ay leedahay ukraine waa dhinaca kremia dhinaca kremia ha waay marka shirkii hadda ka dhacay magaalada hiroshima dalka jaban maxaa culayska lagu saaray marka laga hadlayo dagaalka ka socda ukraine
dagaalka ukraine ka socda wuxuu ahay ajendaha koowaad waayo wadamadan g sevenka afar wadanoo kamid waa yurub meeshuu dagaalka ka socdana waa yurub waa qodobka koowaad ayuu ahaa in bal xooga oo laga midooba arrinta russia gardarada ay ku maagtay ukraine oo hal meel looga soo wada jeesto waxaa la lagu daray cunaqabateyntii hore ayaa cunaqabateyn kale lagu siyaadiyey ilaa toddobaatan shirkadood oo kale cusub ayaa lagu daray liiska ilaa saddex boqol oo qof dad ku jirana waa lagu daray liiska cunaqabateynta marka cunaqabateyntaas ayaa lagu zaadiyey dalka russia ukrainena in la siiyo oo lasii wado dhaqaalaheeda iyo taakuleynteynta iyo weliba loo ogolaado diyaaradaha f sixteenka marka wax badan ayay ukraine ka faa'iiday maadaama oo madaxweynihii ukraine lagu marti qaaday shirka uu ka qayb galay oo sida dadka marti ayaa lagu markii shirka noocan oo kale la qabanayo toddobada wadan oo g eedka markii laga tago wadamo kale oo markaas la danayna ayaa lagu marti qaadaa marka wuxuu kamid ahaa dadkii lagu marti qaaday marka ukraine in dhaqaalaha maxaa la taageerada la siina lasii ziyaadiyo oo yani loo yani la siyaadiyo iyo in raashicuna qabata inta lagu sii adkeeyo marka taas ayay waxay qodobka ugu muhiimsan oo yani qodobka koowaad oo ukraine iyo raashiya dagaalkooda yurub ka socdaa waan gartay maxamed waad sheegtay in qodobkaad uu ahaa qodobkii ruushka marka laga hadlaya dagaalka u dhexeeya isaga iyo ukraine shiinaha ayaa isna lagu soo qaaday maxay ka yidhaahdeen dalalka shariya
shiinuhu waa wadan xoog leh oo soo kacayo in asaguna fahantiisa shiinaha aan la xakamaynin oo sida language xoogaa in wax laga bedelo luuqadii berigi hore yani shucuurta maraykanka iyo shiinaha u dhexaysay oo shiinuhuna uu arkayo in maraykanka oo mujahaabinayo oo la raba in yani xakamayn lagu sameeyo laakiin in la wada shaqayn karo oo shiinuhu hal meel looga soo jeesto oo la wada shaqayn karo maraykanka iyo shiinuhu wada hadal gooni ayaa u socda oo arrintii ayaantii baaluunka buufinka maraykanka ay soo rideen oo maraykanka hawadiisa buubay wixii ka dhashay khilaafkii ka dhashay oo kor u qaaday hadda waxaa jira wada hadal oo u socda oo bishaan dhexdeeda bilowday bal xoogaa in luuqadda iyo yani xiisada taagan markaas hoos loo dhigo shiinaha in la wada shaqayn karo shiinuhu dhaqanka xagga ganacsiga iyo shuruucda inuu uhogaansamo oo taas laakiin not only maraykanka bes maahan reer galbeedka kale intiisana dhibaato weyn oo ku haayo shiinuhuna oo sigana oo wada dardar xoog leh oo ku saabsan in sida maraykanka uu yani alliance u samaysana wadamada eastiga galbeen ku yaala bariga in uu la samaysto xiriir isagana fahamtiisa shiinuhu markuu shirkan dhacay shir kale ayuu ku qabtay oo ay kasoo qayb galeen wadamo badan oo qaar ka burburay ka ka baxay sofiyeedkii burburay ay kamid ahaayeen qaarna asiada kale ay kamid tahay marka mar walba wuu socdaa tartanka shiinaha iyo maraykanka waana waa tartan u dhexeeya labadan wadan oo awoodahooda yani qolobada qolada si wada qolada haysan karta super power ka noqon karta maraykanka ayaa hadda number one laakiin shiinuhu hore inuu maraykanka bedelo marka waa qodob asna meesha looga hadla ayuu kamid ahaa waan gartay cimilada ma lagu soo qaaday maxaa laga yidhi cimilada waxyaalaha ugu waaweyn oo adduunyada hadda saameynta ku haayo waa looga hadlay waana qodobada ugu muhiimsan ayay kamid ahayn cimilada sida loola tacaalayo mar walbo ay dhibaato ka dhacdo hadda waad waad ujeeda wadamada maxaa ladhahaa turkiga oo kaleeta waxaa ka dhacay dhul gariir dad badan ayaa ku dhintay sida waxyaalahaas oo kale taakuleen markiiba loo gaarsiinayo waa muhiim in in markaas ajenda gooni oo laga siman yaha laga yeesho maadaama dadkan ay wadamadan g sevenka ay yihiin wadamada ugu dhaqaalaha fiican uguna nidaamka fiican ay yihiin in markaas gacan laga geysto waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo cimilada ku saabsan oo laga hadla ayay kamid ahayd marka waa meel muhiim oo laisku dhaafsado fikirka adduunyada markaas waxa taagan ama cimilada ha noqoto ama olaad gobol kusoo jeeda ha noqoto ama dhaqaala ha noqoto ama ha noqoto maxaa la dhahaa securityga amniga amniga guud marka waxyaalaha laga hadla ayay kamid ah cimiladan in markaas hal meel looga soo jeesto oo yani cimiladaas adduunyada karayskeeda iyo waxyaalaha keli ee keenay cimilada inay kor u kacdo wadamadan pollutionka qayb ayay ka yihiin warshadaha waaweyn leh ay wadamada ugu warshadaha waaweyn ayay kamid yihiin marka in bal ayadana shirkii paris lagu qabto climateka looga hadlay in lasii wado oo wada shaqayn laga yeesho sida wadamadan waaweynka maraykanka iyo maxaa la yidhahdaa jinaha iyo india ay wada shaqayn karaan oo cimiladaas waxyaalaha dhalinaya problemka cimiladan ay kamid tahay wax soo saarka warshadaha in hoos loo yani waxqabadkeeda laga sii wado halkaas
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagaga hadlay shirkii waddamada g toddobo ee lagu soo gebagabeeyey magaalada hiroshima ee dalka jabaan intaynu barnaamijkan oo kalaha mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii umuuraha maraykankaanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere waa kan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno baraha bulshada iyo internetka loo isticmaalo oo aad dunida ugu soo kordhay mafaa'iidadiisa ayaa badan marka loo eego bulshada adeegsigeeda mase khasaare iyo dhibaatooyin horleh ayuu dunida ku soo kordhiyey waa su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay gala qaybgelayaan cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buulle gooni bakaale labada waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa cabdirashiid buulle gooni bakaale
yaasiin waad mahadsanta adigii saaxiibkii cabdicasiis oo mar kaste waxa soomaalida danteeda iyo dadka u baahan yihiin iyo idaacadda v o e ah oo v o e da oo danta soomaalida ka shaqayso mar kastaba baahida soomaalida iyo wixii taagan noo soo koobta yaasiin haddaan soo koobo ani waxaan qabaa fikriyan globalizationka iyo fikirkan internetka iyo wixii la halmaalo ani waxaan qabaa inay khasaaro badan adduunka ku soo kordhiyeen tajriibada cilmiga inay lumiyeen aan marayna hadda in wax la qori waayo aan marayna nin iyo naagtiisa inay iswaraysan aan marayna nin iyo caruurtiisa inaysan wada hadlin aan marayno qofkii caruurta tarbiyo iyo canaan iyo sheeko iyo dahbaa lagu wadi jiray inay wax kasta kala socdaan internetka uu qofka gacantiisa ku haddaad ka goyso oo tiraahdo hadda gurigaaga ka daa internetkana balaayo kale ay gacanta kaaga galayaan marka aad ku qasban tahay inaad guriga usoo dhexdhigto kombyuutarkii iyo mobaylkii iyo wixii o dhan islaantaadii caruurtaadii aad arkayso wax dhaqan xumo aad gacanta u gelinayso marka ani waxaan qabaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa inay ninety nine percent ay badan tahay khasaarihiisa adduunkii dhaqamadii oo dhanbu isku dhex daray dhaqamadana waxaa badan inta xun waa tahay waa kuu soo noqon doonaa ee cabdicasiis aadan saalax yaasiin waa mahadsan tahay marka horeysa digitaalka iyoiyo teknolojiyadan cusub waxay keentay horumar iyo iyo iyo ibaxnimo hor leh waxaanay keentay faa'iidooyin fara badan sida waxbarashada sida waxbarashada iyo istraatiijiyada waddanka dhanba adduunka dhanba waxaa laga dhigay kohombo hal tuulo yaraa laga wada dhiga informationkii ninka america joogo ayaa halkan adoo gurigaa sirtada jirtay halkaad ka helaysaa adoo hurdayso socotaad yaa shaqaalahaad halkaad kala shaqaysanaysa ood digital aad ku kontroolaysaa masaajidadiina adoo joogaan ayaa halkaas ayaad ka wacdigaadii iyo tafsiirkaadii aad ka dhegaysanaysaa iyo qur-aankaadii sheeqaad rabtaad saaranayso ood ka dhegaysanaysaa muqdisho xadiisadiisi iyo tafsiiradiisi midda kale waxaa laga faa'iiday digital visas visooyinka immigrationka oo kale adoo joogta yurub adoo hawada kusoo jirtaa dalbanaysa oo halkaa lagaga siina aad ka dalbanaysaa aad ka qaadanaysaa midda kalena waxaa weeye shaqooyin iyo job creation fara badan buu sameeyo shaqaalihii kulli waxay wada noqdeen shaqaale digital oo shaqooyin aan jirin job creation fara badan buu sameeyey cabdirashiidow faa'iidadan faraha badan ee cabdicasiis uu sheegayo marka la eego ama cilmi baaristii ha noqoto ama xiriirkii caalamiga suu u dhoweeyey ama internetka suu u fududeeyey ee baraha bulshada adeegyadiisa miyaanay kuu muuqanin internetka anigu waxaan qabaa waa akaru min nafcihima faa'iidada uu leeyahay waxaa ka badan khasaarihiis waa dhaqan waa culture waa diin waa caqiido waa waktigii waa caruurtii magaciisii waxaa ka dar masaajidka masaajidka inaad aado ood u lugayso ood sheikha hor fadhiisato iyo inaad qol aad qol dhex fadhido ood tiraado waxbaan ka dhegaysanaya wuxuu kaloo yeeray shaqadii waad aragteen meel ay ka shaqayn jirtay kun qof oo shaqaale ah ayaa waxaa lagu koobaya laba kombyutar saddex kombyutar baa ka shaqaynaysa wixii o dhan baad gurigaagii baad ka shaqaynaysaa waxaa lumay isku kalsoonidii isku baristii tajriibadii wixii gacanta laga qaban lahaa wixii o dhan buu lumiyey an marka waxaa qabaa khasaarihiisa wuxuu ka far badan yahay faa'iidadiisa marka anigu waxaan qabaa marka haddii tala aan ku lahaan lahaa united nationka waxaan dhihi lahaa ha lagu koobo xafiisyada dowladda baalkan ha nagala joojiyo hana nagala xiro caqligii buu lumiyey garashadii buu lumiyey hataa waxaaba halisa inuu afafkii lagu wada hadlaayo lumiyaanba ka baqay cabdicasiisow dadkan hadda dhallinyarada oo aadka u isticmaalayo adiga aad ka midka tahay ee aadka u jecel ee social media ee culays dhaqaalana waa keenay baa hadda sida ninkanu ku doodayo xiriirkii iyo cilmi baaristii iyo dadku sidii ay u adeegsan lahayn gaar ahaan dadka islaamka culays weyn buu keenay arrintaa ka war walahi dadka islaamka nin walba camalkiisa waay nin walba camalkiisa hadda kulle shay niya waay laakiin teknolojiyada waa loo baahan yahay waa aqoon iyo isbedel loo baahnaa in dalka u gaaro wuxuuna keenay waxyaaba fara badan oo sida hadda ganacsiga oo kale aniga waxaan ku ganacsadaa si digitalka shaqaale ilaa kontameya i shaqaysaa oo oo digitalka ugu shaqaysaa china faransa etoobiya yurub america meel walbana waxaan doonaa kala shaqabsanaa sidaa darteed faa'iido weyn buu keena waxbarashada ay noqotay jaamacadaha waxaa lagu bartaa magciisi iyo iyo secondaryada iyo primaryada kulli waxaa lagu bartaa digital haddiisan uusan lahayn digital lama shaqo cuniga soo galasiga jooga gurigiisa wax ku barana waqtiga koronaha oo kale waxaa lagu baranaya muxuu ahaa digitalka wax lagu baranaya ma aysan jirin muxuu ahaa cod joogto meel walba gurigiisa soo jooga galasigiisa galay
baakaalow nidaamkan hadda virtualka la yidhahdo oo tooska adduunkii oo dhan iswada arkayo oo markii ama koronuhu dhacay ha noqoto ama marka aan fursadaha la isku heli karin dadkii oo dhan baa adduunkii soo wada gelaya ama workshopyadii trainada ha noqoto ama jaamacadii ha noqoto ama cilmi baaristii ha noqoto waxyaabahaas adoo ra'yigaagana ku darsanaya ee waxa ay kula tahay ee miyaanay kuu muuqan walaal in adduunka saas loo soo koobaba ma ahaba wax qofka in wax kasta ogaada ma qofkan maaddo inuu barto oo galaas u galo oo aado oo u fariisto oo qarash ku bixiyo waqti ku bixiyo iyo waxbarashada macno ku leedahay dadkii oo dhan ba hadda waxay noqdeen cilmi dhagood aan asal lahayn qof kasta internetkiiba iyo cilmigiibaa macno beelaayo aqoontiibaa macno beelayso qof kasta waa bowsi buu ka haystaa waa carruur yaryaroo dugsi la geeyaan wada noqonay oo qur-aanka markii aayad la sheega hore ka akhrinayso hadda waxaa halisa fartii la qorayo inuu lumiyo maxaa yeelay carruurta yararka baby classka waxaa lagu bilaabaya digitalka iyo computerka lagu bilaabaya waxaad arkaysaa nin soddon sano jiro oo haddaad magaca u qorto qalinka ku qorto aanan qori karin ilaa uu computer helo aan waxba qori karin baa la arkaya marka ani waxaan qabaa united nationka iyo hay-adaha ee qusayso cabasho waxaan ka nahay inba halkaa nagala jooji waxaan qabaa in ha nagala jooji uqudabinta cabdicasiisow maxaad xal u aragtaa si dadkan iyagu sida khaldan u adeegsanaya isla su-aashii baan ku weydiinaya looga joogsado dadkuna ay uga wada faa'iidaystaan digitalka waa in la ballaariyaa la gaarsiiya heer location sublocation district county waa in la gaarsiiya meel walbana u tagaa sababtoo ah dadkii qoraalka dambe kale cabdirashiid wuxuu yidhi qoraalka babay cabdullahi qoraalka ma go-ayo qoraalka mathematica galaaska la qoraa waa theory iyo theory ahaan baa loo qoraa qoraalka mathematica iyo meesha ku jirta mathematica digitalka kuma jiro laazim marka qalinka buu soconayaa waana la isku wadaya
aad ay udumahadsantihin kuwaasi waxay ahayd cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buulle gooni baakaale labadaba waxay joogaan magaalada nairobi doodda gaabri intaa inay joogto intaynu markaa wadanka kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaabnaanu intaasi ku dhaafno gabgabada idaacaddeenaan kusii dhowaaneynaa markana dhinacii heesaha
intaasi ku dhaafno codka macaane cabdiqaadir jubba waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono toddobada fiidnimo waa dhammaan b o w oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo